habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban bogga v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dunida oo maanta lagu xusay maalinta xanuunka dhimirka wax xanuuna la darsa amba ku dhaca maskaxda siduu doonaha ugu dhaco amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaratay dhibaata intay ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixinoo xanuun ku saameeya ha noqdo amba qof si dar alleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i oo shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen iskuday lagu doonayay in lagu afduubo haweenayda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka barnaamijyadii martida mikarafoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore aan ka codsaday ibraahim xasan daandurey inuu inoo akhriyo warkii dunida
dunida ayaa tirada kiisaska cusub ee cudurka covid nteen ee la xaqiijiyay ay ka badan yihiin maalin walba saddex boqol iyo konton kun sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka madaxa xaaladda deg dega ee ururka caafimaadka adduunka ee w h o dr michael ryan ayaa shir jaraadu ku qabtay geneva waxa uu qaray in xitaa iyadoo kiisaska covid nteen ay kusii kordhiyaan adduunka aanay jirin jawaabo cusub oo laga bixinayo waxaanuu carab ku adkeeyey in dowladaha ay tahay in ay hubiyaan in dadka ugu nuguli la ilaaliyo tirada guud ayaa waxa ay muujinaysaa in ku dhowaad saddex meelood oo meel kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee covid nteen ee yurub ay ka badan yihiin boqol iyo sagaal kun in ka badan soddon iyo lix milyan oo qof ayaa la xaqiijiyey guud ahaan in uu ku dhacay cudurka covid nteen ee dunida oo dhan iyadoo hal milyanna ay u dhinteen cudurkaasi sida lagu sheegay tirakoob laga soo saaray jaamacadda johns hopkins dalka indiya ayaa waxa uu sheegay in ka badan toddobaatan iyo saddex kun oo kiis oo cusub lagu arkay dalkaasi afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalalka armeniya iyo azerbaijan ayaa bilaabaya dhaqangelinta heshiis xaba joojina oo kumeelgaadh ah oo ay ku gaareen dalkaasi ruushka kadib laba toddobaad oo dagaal culusi uu labada dal ku dhex maray gobolka nogorno karabakh waxaana kaloo qoraalkoodaas ay ku sheegaan in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiskaasi dib ay ka soo saari doonaan ku dhawaaqista heshiiska xabajoojinta ah ayaa waxa uu yimid kadib muddo toban saacadood ah oo magaalada moscow ay ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka azerbaijan iyo armeniya wadahadalkaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya sergey lafrof saraakiisha saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegay in duufaanta delta xalayto ay ku dhufatay bartamaha gobolka luisiana gaar ahaana xeebaha koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii lowra lix toddobaad ka hor xarunta dhexe ee duufaanada ayaa maanta waxa ay sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta delta ay yaro khafiiftay isuna beddeshay dabayl ku socota xawaaro dhan sagaashan iyo shan kilomitir saacaddiiba balse wadata rabab mihigaana warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaas
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington aynu ku horeynay maanta oo kale sannad walba adduunka waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka waa maxay dhibaatada caafimaadka maanku dadka qaar waxa ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku uu muhiimad gaara leeyahay sida caafimaadka jismiga qofka oo kale haddaba qaabka xanuunka maskaxda ku dhacahi oo u saameeyo bulshada soomaalida iyo dadka kale ee reer galbeedku ma kala duwan yihiin warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil dhibaatooyinka caafimaadka maanku waa shaqo u taalla qof kasta dadka badankooda waxaa soo mara xilli ay ka yara jajaban tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo inta badan dadku waa ay ka gudbaan laakiin waxaa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saamayn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda waa maxay haddaba xanuunka caafimaadka maanka su-aashaasi waxaa ka jawaabaysa khatre axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada vanishibori oo u dhow caasimada labaad ee dalka swiden ee gotemberg kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka waa xanuuno la darsa amba ku dhaca maskaxda siduu doonaha ugu dhaco amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaratay dhibaatantii ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeye ha noqdo amba qof si dar alleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado depressionko kale wuxuu kamid yahay in niyad jabkaynu ku tilmaami karnaa waa qof maaragtay noloshii aad moodo inuu ka niyad jabay uuna maaragtay noloshii micnaheeda aan fahansanayn noloshii nacayo karhayo warwar badan hurda la-aan badan maxaa la dhahda cunto la-aan cunto la-aan ku dhacayso abateed xun ku dhacayo qofkaasoo maaragtay kenya inuu inuunu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin oo noqonayo qof iska jiifa una un dantiisa raacanaynin maxaa la dhahda xanuunkan familigan laisku dhahdo sekasga waxa weeye waa xanuunadan qofku uu uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca kamida daraakiska ayaa sababaysa oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa noloshan runtaynu ku noolnahay wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya wuxuu arkayaa dad wuxuu maqlayaa cod wuxuu waxbuu arkayaa waxbuu sawiranaya waxbuu intaa kala xalinaya waxbuu la dagaalamaya ayaan dadkeenan caadiga arkaynin marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxdii in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay daraakiska kale sameyn kara qaadka kamida anfataminka kamida kokainka kamida xashiishka kamida khamrigoo layska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaanaa hallucination noqdo wax maqlo wax arko xanuun kale waxa laydhaha skisofrenia skisoaffective balakaa kale la ydhahdaa waa shaki waa agressive badan qofkaas inuu cadhadiisii dabeecadiisu aada u xumaato inuu shiki shiki fara badan sameeyo inuu tuhuma dad aan waxba ku sameynin waa waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii keer guuro uu waaqici kalo oon oon run ahayn uu isku sheekeeyo amba iskaga dhaadhiciyo marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka yurub iyo deegaanada ay soomaalidu degto ma kala duwan yihiin waa tan mar kale ee khatro axmed
soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebbay buu taqaanaaba waa qof waalan waa qof xanuunsan waa qof asalkiisu xanuusnaa waa qof jimanle bay ku leeyihiin waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo marka ceeb bayba u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax kasii yihiin amba si kale dee maskaxda looga hayso haddii la arko horta say say u accepti gareeyaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkanu xanuunkanu caadi yahay uu maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnanayo taasa horta ku adag inay liqaan ta koobaad weeyaan ta labaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way way ku adagtay ta saddexaad in bulshadii wax loola wacyigeliya amba wacyigelinta wax ku qaata way ku adagtahay de wadamadan aynu joogno amba western western worldkan aan ku nool nahayna dee diagnostic baa loo sameeyey xanuunadii waa la kala gartay aqoon baa waa la dirsay kolba waxaa la ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin inay hereerkala leeyihiin inay grader iyo level kala leeyihiin in mid lala noolaan kala u yahay mid lala difaaci kara u yahay mid aan waxa looga qaban karin uu yahay mid maaragtay xarisya xukun u baahano qofkaasi lilabad meel wax lagu hayo u baahan yahay marka waxaanu joognaa soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban iyo wester world dee taxadaarida dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan qofkan psychiatric illnesska noolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman uhaajiridda la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda isticmaalka maandooriyayaasha iyo inuu qofki wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay waxa ay keeni kartaa warwar iyo niyad jab tusaale ahaan qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan in ay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba fiicnaato halkanuu yimi niyad jab weyn ayay ku noqotaa taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka haykal maxamed cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada bristol oo kulaasho koonfurta galbeed ee dalkan ingiriiska waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee britain horta xanuunada dhimarka ee ku badan soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxaa u badan xanuunka qulubka ama depressionka loo yaqaan iyo xanuunadan sida post traumatic disorderka la yidhaahdo oo kale oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore usoo maray waxaa soo raaca waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoolismka iyo waxyaalahaas arrimaha kale caqabadaha jira waxaa weeye ama u badan fahm darada dhinaca mujtamaca ee la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maaragtay qoro si habboon aanu qaadan ama aan daryeel u raadsan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada waxaa kaloo jirta in dad iyaga sida soomaalidoo kale runtii soocan ama aan aad u dhexgelin nidaamka wadanka iyo sida ay u shaqeeyeen hay-adaha caafimaadka iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la-aan ama dayacaad ka timaada hay-adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusi biirisa marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimirku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay soomaalida ugu badan tahay way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka daraasada ay samaysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa boqolkiiba saddex iyo toban dadweynaha caalamka oo u dhiganta sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatan milyan ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku dagaalada sokeeye macaluusha dhibta shakhsiyadeed ee dadka loo geysto xadhigga aan sharciga loo soo marin dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mida waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada london
haatanna kenya madaxweynaha dalka kenya ayaa haysta laba maalmood oo keliya inuu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadda sare ee dalkaas ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka kenya xilli guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire guddiga doorashooyinka ee dalkani kenya oo hor joogsaday aqalka sanadka dalkani kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin lasoo hormariyey haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya uu qaato madaxweynaha dalkani kenya rofesor cabdi yacquub guuli oo kamid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaalo loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto wuxuuna sheegay in sagaashan maalimood oo gudahood oo keliya ay kusoo qaban karaan doorashada guud ee dalkani kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya maxkamad ku orday kadib go-aanka ama talada uu madaxweynaha usoo jeediyey hogaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya david maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhammaystirnayn guddigaha doorashooyinka dalkani kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay shan ahaadaan haatanna aysan shan aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayaan guud ahaan dalkani kenya in haatan si deg dega doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha ah in doorashaha dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan cabdulaahi sheekh cabdisalaan elman bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka imaan karo maxkamadda haatan uu david maraga go-aamin doono cidda u fadhiisanayso weliba taladiisa inta ay iska waafaqi karaan run ahaanti markii arrintaas la fiiriyo dowladda waxay leedahay xaakim iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca xaakimka sare ee dalka ee david maraga waa ninka ugu sarreeyo oo markaasi ku taliyey in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeriya asagoo markaasi u darinaya shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kaleeta haddii ay isku dayaan xubnooyinka kaleeta inay arrimo qaarkood ay soo saaraan si u meelmariyaan bajeero asagunba u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinaya asagana oo ah mid kale oo dowladda oo way ku guuldaraysato uu leeyahay waxaa waaye arrimihii la xiriiray gender equality-ga oo ah markaasi two thirds saddex qeybood laba meel inay ku guuldaraysateen markaas in la ansixiyo arrimaha la xiriiro sinaanta ragga iyo haweenkii ula xiriirto waxaa jira sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyey oo een, qaarna wanaagsana qaarna dadka qaar mataqaana ay u arkahayeen dhibaatooyin marka iyaga sharciyadaasi maxay ku dambeyn doonaan haddii go-aankan uu hadda sidan mugdiga u galo kenyaanku aysu maxay dareemayaan Ee, runaanta waqtigan hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caabuqa covid marka la fiiriyo dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag Ee, sidaas ay tahay haddii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaasi jahawareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato aw- amaamiirta ka soo baxdo ee, maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda mukhtaar macalin oo ka mid ah dadka ka faaluudo xaaladaha dalkani kenya ayaa waxa uu iga waramayaa murugta iyo xaalada adag ee shacabka kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hanaanka siyaasiyiinta sida hordhaca ay uga sii faalloonayaan go-aanka david maraaga ah madaxa ugu sarreeyaha ee maxkamadaha dalkani kenya uu kula taliyey madaxweynaha dalkani kenya maraga wuxuu madaxweynaha kula tiriyay in yani baarlamaanka la kala diro baarlamaankan wuxuu ku anducuunayaa in hadda aysan habooneen in maarata baarlamaanka la kala diro lskay ururka qarinada dalkana waxay ku- yani marka kula talinayaan in maaragtay taarikh labaatan bisha lagu gaaro octoobar bishan in maaragtay haddii eh, madaxweynaha uu- eh, madaxweynaha uu yani uu uu kala diri waayo inay yani wax ka fariiq kale marka ay soo bixinayaan Mar- madaxweynaha mutugada shacab maa soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filaayo inay dhici karto laakiin ururka qaranada hogaamiya norshan hafi wuxuu ka dhawaajiyey meesha lagu gaaro taarikh laba iyo toban haddii baarlamaanku kala tegi waayo in maaragtay yani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kuleetu waa uska hanjabaad u malay laakiin maahan mid dhici karto wadanka doorashada waxaa la sugay labaiyo labaatanka unbaa sugaynaa tan oo tan oo talo uu soo jeeday waayo baarlamaanka waxay ku guuldareysteen inay ba- biilkan ay baasmen waa intaa keli waayo waa tala uu soo jeeday maraga
nelson havi sanuskiisu waa xildhibaan soo maaha wuxuu diyaar u yahay miyaanu banneeyo kursiga isaga laftarkiisa waa xildhibaan waa urka qarna u dooda wuxuu wuxuu yidhi waxaan diyaar waaya inaan tagno waayo baarlamaanka waddanka lasoo dhisay ee sh- ee sharciga hogaaminayay ee kenyaanka ay soo doorteen waxay ku guuldareysteen in bilkaas muddo sanadoodeen ah inay baal mariyaan marka taa wuxuu yidhi meesha waxba kama hayaan aska kala tagaan yaara karyuki xeraalyaha guud ee dalkani kenya oo sawiro dhankiisa maxkamad tegaya waxa ku doodaya madaxweynaha dalkani kenya in shan sanoo kaloo cusub xaq uu u leeyahay in lasoo doorto waa haddii maxkamadu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalkani kenya ay kala dirto gunaanadkii dalkani kenya haatan waxa uu gelayaa jihooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalkani kenya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto uu ka gaalaabaxaya gudaha dalkani kenya siyaasadda labada kun iyo labaiyo labaatankana uu doonayo in madaxweyne isaga loo soo doorto baarlamaanka dalkani kenyana haatan qarka u saaran yahay in xilli walba albaabada laisugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kenyaanka dalkani kenya ku nool maxamed farax shire v o a garisa
kiiska federaalka ee dembi baarista maraykanka f b i ayaa shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen iskuday la doonayay in lagu afduubo haweenayda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka gretchen wedmer warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan saddex iyo toban nin ayaa dowladda maraykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka gudoomiyaha gobolka michigan warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuurgala siyaasadda maraykanka waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada maraykanku uu meel xasaasi ah marayo haddaba si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta howlgalkan waxaa inoo faahfaahinaya faarax ow maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda saddex iyo toban nin ayay dowladda federaalku ku soo eedaysay in ay ka shaqaynayeen afduubka guddoomiyaha gobolka michigan christian widmer nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano f b i muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani wakhti dheer ka shaqaynayeen sidii ay guddoomiyaha ama barasaabka u afduubi lahaayeen nimankaas lix ka midii waxay ka soo jeedaan gobolka delaware oo goboladan bariga ka tirsan toddoba ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas balaayada laga maleegaya ee michigan sida eedayntoodu muujinayso nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa laba sano ilaa iyo xabsi daa'in inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso grecha witmer oo ah gudoomiyaha gobolka michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda islamarkaana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sida uu mar kale sharaxayo faarax ow maxamuud waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka maraykanka ee dimuqraadiga ah waa sagaal iyo afartan jir waa qof la ogyahay firfincoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo wadanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga oo qof tacliinteedu aada u sarrayso laba shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda michigan university oo mid ka midi ay tahay sharciga xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay waxay ka soo bilowday hoos labada aqal ee gobolka looga taliyo ah ka sanadka iyo ka hoose labadaba way ka soo shaqaysay waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda waxay soo noqotay xeer ilaaliye waxaa markaa sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii loo doortay guddoomiyaha gobolka nimankan xagjirka iyo iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arrinta tan covid nneteen ay timi ayay magaaladiiba bandow ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aada ugu dhacay ay uga badbaadiso qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin jixin dadka ka soo horjeeda waayo siday iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay hase ahaatee markay noqoto dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhehano xagga dumarka gaar ahaan markii jo biden madaxweyne ku-xigeenkii obama jo biden haddana madaxweynaha ordaya uu raadinayey oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeenka waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii george floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga waxaa kolley madaxweynaha lagula teliyey inuu ka dhigo gabarh madow kolley hadduu qof dumara dooranayo taasuuna ku doortay kamaala harris laakiin kolley sidan anigu u arko ama dadka qaarkoodoo siyaasadda falanqeeya ay u arkaan kolley wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono jo biden waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay dartood iyo dagaalka ay u gashay xisbiga dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka maraykanka looga baran falalka noocan oo kale ah aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana magaalada london ka soo diray wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa xildhibaan xarbi cilmi faarax islamarkaana ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ee degmada soomaalida ee brent oo ka mid a degmooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin kusoo dhawo marka hore barnaamijka waa mahadsantaa ridwan xildhibaan waxaa tahay ka tirsan golaha deegaanka ka soko wasiir qaabilsan adeegyada bulshada waayeelka ee degmada soomaaliduna waa ay ku badan tahay saameyn gaar ah oo xanuunkan uu ku keenay bulshadaas miyaa jirta ridwaan horta dadka soomaalida ee degan meel walbo ama ingiriiska ama london kamid ama xaafadeena degmadeena kamid a dadka kale wax la qabaan marka saameyntaan isleeyi karo keliya oo goonida soomaalida unoqon karta waxa weye inay aysan fahanka ama luqadoo kale ku adkaato sida fariinta usoo gaarayso waxaa kaloo laga yaabaa in marxaladda ay markaa ku nool yihiin ay xooga ka yara duwan tahay dadka aada wadanka ama u deganaa ama maaragtay dhalashadooda ingiriiska tahay laakiin wax gooniya oo soomaalida uu cudurka gooni u yahay male laakiin waxaa laga yaabaa marxaladaha ay ku jiraan markaa inuu xoogaa yar ka yara duwan yahay dadka kale waayahay marka la eego degmadan ama degmooyinka kale soomaalidu ay ku badan yihiin waxaa jira in caruurta iyo dadka waayeelka ay isdhex galaan ilaa hadda sida laga warhayana xanuunkan sida uu u faafayo iyo dadka iska difaaci kara iyo kuwa aan iska difaaci karin waxyaabo fara badanoo waxaa ka jira doodo ah waayeelle ma jiraan ka cabanaya in caruurtooda ay xanuunka u keeneen inkastoo aan ku weydiin doono su-aalo kale oo ku saabsan walwalka laga qabo in arday fara badan ay xanuunkan u gudbin karaan waalidka
ridwanan sida la wada ogyahay cudurkan coronaviruska waxa uu aada dhibka badan ugu geystay ilaa hadda waa dadka waayeelka ama dadka cudurada qaar qaba sida diabetikada iyo waxyaalo noocaas oo kale ah marka dadka yaryar ama dhalinyarada ah waxaa la wada ogsoon yahay inuusan cudurka uu ku dhaco laakiin uusan wax badan u dhibin sidau dadka waaweelka ugu dhibo marka mashaakilka ugu badana jiro waxaa weeye maadaama dadka ay isla nool yihiin waxaa laga yaabaa qofka yar inuu inta banaanka aado uusan taxadar badan sameyn hadhowna guriga markuu yimaado maadaama ay dadka qaar ama dadkeena intooda badan ay guryo wada yaryar ku wada nool yihiin hadhow meel lagu kala fogaan karo ama lagu kala maaragtay cudurka inuu saa guriga loogu keeno marka dhibka ugu badan oo hadda wacyigelinta iyo waxyaalaha badan oo ugu dhibaatada badan waxaa weeye in dadka dhalinyarada loo sheego inay taxadarkooda aada u badiyaan haddana markay gurigoo kale soo galayaan ama ay ay joogaan oo kalena inay ay ka digtoonaadaan dadka waaweyn inaysan u keenin sababtoo ah dadka waaweyn waxaa sidaa og tahay lagu yiraahdaa inta badan ha bixinina ama meelaha qaar ha teginina marka markay istaxadaraan waxaa laga yaabaa in qof kale oo wado uu guriga u keeno oo macquulkan uu yahay dadka dhalinyarada oo kale waa gartay marka laga hadlayo bulshada soomaalida waxaa laga yaabaa in macluumaad ku filan aanay haysan xanuunkan iyo magaalooyinka uu ku badan yahay mararka qaarkood walwalka laga qabo london oo dee aan filayo in duqa magaalada tan london uu sheegay in saddex iyo soddonka degmo ee magaalada tan london dhammaantoodba hadda uu cudurku aada ugu faafayo marka arrimaha noocan oo kale ah idinka gaar ahaan dadka degmadaas ku nool sideed uga wacyigelisaan ama sideed macluumaadka ugu gudbisaan iyo dhibaatooyinka jira
waa mahadsan rido runtii annaga hadda degaan deegaanka aan ku degannahay sidaa og tahay waa deegaanada ugu ajaanibta badan ama dadka aan ku dhalan magaal wadankan ay u badan yihiin ay kamid tahay sidaasay tahayna marka ugu horeysay oo cudurku maaj oo kale wadankan aada usoo bilowdana deegaanadii aada u saameeyaan kamid ahayn laakiin hadda waxaan sameynay runtii taxadar aada u badan iyo wacyigelin luqooyin badan oo ay soomaalida kamid tahay macnaha ama qoraal ahaan ama video ahaan ayaa dadkii lala sheergareeyaa dukaamaadka ama meelaha ay soomaalidu u badan yihiin ama ay ka ganacsadaan ama isugu yimaadaan oo kale aada baa loo tagaa oo dad macnaha anagoo kalaa ama ajaanibta ayagoo nala socdaan aan tagnaa wacyigelinta oo kale aada u badan tahay marka hadda xilligan oo la leeyahay cudurkii wa soo yaro laba kacleeyey sidii hore markii loo fiiriyo inta meel ay ka kooban tahay london sidii hore nooma nooguma badna hadda saa ogsoon tahay xaafadaha qaar aada ayuu ugu batay oon oo maaragtay oo london oo kale ka mid ah laakiin annaga sidii hore nuguma laakiin sidaa sheegtay hadda duqa magaalada oo kale sadiiq khan aada buu uga walwalsan yahay oo wuxuu leeyahay london waa macnaha kiisaskeeda aada buu u badan hoyaa waxaa laga yaabaa in naftirkeeda hadda maaragtay lockdownkan iyo waxaan lagu xoojiyo waayahay dhibaatada inta badan taagan haddii aan dhinaca waxbarashada ku noqdo waxaa la socotaa in dugsiyada qaarkood guud ahaan dalkan hadda waalidiinta laga codsaday in ilmahooda ay guriga wax ku baraan gaar ahaan marka la eego caruurta sanadka labiyo tobnaad ilaa afar iyo labaatan sano jirka ama caruurta dhigata sanadka toddobaad marka waalidka soomaalidana waxaa laga yaabaa in ay aysan heli karin adeegyadii waxbarashada gudaha ama waxbarashada ay ku qaadan lahaayeen guriga dhexdiisa oo dee iskuolkii iyo qaabkaas ay yaqaanaan runtii arrintaa aada bay saameyn badan ugu yeelanaysaa waqti dhow iyo waqti sii fog ilmaha waa og tahay march ilaa iyo iskuolka inta la xiray lix bil ilaa toddoba bil baa ka khasaartay dowladda waxay go-aansatay in iskuulaadka dib loo furo inkastoo uusan sidii hore ahayn marka barbalenka jiro waxaa weeye dadka aan soomaalida oo kale ama xoogaa tabarta yar wuxuu aada ugu saameyn doonaa haddii la yidhaahdo gurigoo kale jooga wax ku barta guryihii guryo maaragtay waaweyn oo ku kala nafisi karaan ama maaragtay casharo ku geli karaan ma aha kombyuutaradii ama laptopyadii waxaa laga yaabaa annaga waxaan u badannaha sabmilo qoysas ilmahooda ay badan yihiin oo kale inaysan hal mar maaragtay aysan aysan facilitiga isla wada heli karin waxaa kaloo laga yaabaa casharadii xataa naftirkooda inaysan waktigii la geli lahaa oo kale la gelin marka walwalka ugu badan waxaa waye ilmihii in caafimaad ahaan looga walwalana waa waa muhiim waxbarashadoodii oo dib u dhacaysana walwal kale oo aada uga sii muhiimsan ayay idan ku jirtaa hadda riboorada ugu dambeeya waxaa la ogaanayaa in dadka wax haysta ama awooda inay ilmaha aan waxba haysan inay gaabkii xoogaa maarata intii faqrigii intii u dhexaysay ay aada u badatay marka mashaakilaadka oo dhinaca educationka ama societyga sidiisa kale aada buu walwal badan uga jiraa dowladda waxay isku dayday dowladdeena hoose waxay isku dayday in ilmaha badanaaba waxoogaa aan awoodin in laabtobyo iyo wax la siiyo lagu encourage gareeyo inay maaragtay gurigoo kale aada loola socdo laakiin runtii waa wax maaragtay dhibkiisa aan haddaan hadda la dareenin waqtiyada soo socdo la dareemi doono waayahay arrintaas dhaqaale yarida soomaalida dabcan way haysataa marka idinka maxaa idii qorshaysan marka degmadiina laga hadlaayo mas-uuliyiintaad ka mid tahay inkastoo soomaalida oo keliya aadan dee mas-uul u ahayn haddana wax gaara oo aad is leedahay qoysaskaas dan yartaa ee soomaaliyeed dhinaca dhaqaalaha waa laga caawin karaa miyaa jira
xaafad ahaan waa laga caawiyaa siyaabo badana siyaabo kala duwanaana hadda loo caawiyaa waxaa ka mid a mararka qaar waxaa jirta keliya un ma aha dadka yaryar macal dadka waaweyn waxaa jira macnaha lacaga ka yimaada dowladda dhexe oo loogu talagalay dadka qaar ay saameynta waxyaalahan ku yeelatay in lain la siiyo waxaa jira combyutaro oo ama counsilkeena uu dadka u gado oo macnaha uu siiyo ama uu dowladda dhexe oo kale iskuulaadka ugu soo dhiibtaa jira waxaa jira dadka ay shaqada xataa naftirkooda ama cudurka inta ku dhaca la yiraahdo guryaha joog oo kale in hadda naftirkoodii loo bilaabay in wax la siiyo marka kaalmo oo oo oo siyaabaha nooca kala duwanaa jiro laakiin kuma filna dhibka uu cudurka uu u geysanayo dadka sababtoo ah dadkii ganacsi ahaan uma awoodi karaan inay wixii siday u shaqaysan jireen u shaqaystaan waqtiyadii iyo dadkii ay qaabili jireen maxaan ku irahdaa dadki uma awoodi karaan inay gurigii iyo macnaha iyo degaan ahaan sidii ay ugu baahnaayeen ugu samaysan karaan marka dhibka ma aha oon keliya hal dhinac in laga fiiriyo lakiin dhinacyo badan marki laga fiiriyo dhib oo ciyon la dabooli kara ma ridwaano
waayahay hadda waa soo badanaysaa tirada dadka uu ku dhacayo guud ahaan marka laga hadlayo gobolkan england maalin walba dad ka badan toddobiyo toban kun oo qof ayuu saameynayaa arrintaas laftirkeeda dad badan ay ka walwalsan yihiin marka ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida marka laga hadlayo sida looga hortegi karo xanuunkan iyo sida feefeejignaanta ay u badin karaan
runtii hadda intaan ka ognahay cudurkan daawo gooniya looma hayo wakti uu ku baxayo oo la dhihi karo waktigaaba uu ka tegayaana ma jirto ayadoo xilli kuleelihi xilli qabooba ahba hadda waa waa wuuna uu saameeyey wadamadaaan aan joogno marka waxa keliya hoon dadka aan ku waanin lahaa waxaa weye ina feerjignaan zaa'ida la sameeyo oo laga digtoonaado lana barto cudurkan inuusan waqtiyada dhow uusan ka kici uusan ka bixi doonin hawada oo aan u diyaar garowno inaan sidii aan anagoo nolosheena wadana ugula noolaan lahayn maaragtay dhibka uu cudurkan keenay sababtoo ah haddaan daawo loo hayn haddaanan aynan aynan marxaladeynina ay sida aan ay tahay ma u malayn karo inay u dhawaan cudurka bacay hadda waa ujeedaa dowladda waxay soo rogtay ilaa sanadka dambe march in sidan lagu sii jiri doono prime ministerka waa ujeeda maalin dhaweed waa maqlaysa wuxuu lahaa waxay u badan tahay inaan muddo kasii dheer intaan howsha isaan noqon doonto dhaqaalihii wadanka oo oo aada u xumaaday oo hadda maaragtay aan la awoodin wixii ay dowladda marka hore dadka siin jirta aysan dib u siin doonin marka waa inaan u diyaar garownaa inaan ugu noolaano aanan ku taxadarkeenana badino si uusan cudurkan saameyntii kow uu nagu yeeshta camal uusan hadda noogu yeelin waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga waa mahadsantahay rintaas toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan xarbi cilmi faarax oo ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ah ee degmada brent oo ka mida degmooyinka soomaalidu ay ku badan yihiin ee magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la heedmo oo ah ridwaan xaaji cabdiweli odin leh nabadgelyo
mahadsaned ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markaana waa xilligii aan idiin soo gudbi jirnay barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad iyadoo hawada ku jirta dagaal uu ku dhex maray xubno ka mida rakaabka kadibna si degdega loo fadhiisiiyey nin ka mida dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay marka buuqi ayaa dhacay marka kala qabashadii dadkiibaa kusoo xoomay dadkii hal meelay isugu tegeen sababta dagaalkaasi keentay iyo weliba halka ay ka dhacdayna dhegaystayaal barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hasayga daldaada ayaan ku hollinayaay
sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo qaybtii u dambaysay ee waraysigii fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan iyadoo caawanayno haysa wanqashii wanqashii arooska
maandeeq oo ka mid a safka hore fanaaniintan jecelahay oon salaamayana faadma cabdilaahi kaahin ayaa heesta horow lahayd barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey dunidu waxa ay la daalaadhacaysaa xanuunka covid ee keena coronavirus kaasi oo dunida ay u dhinteen in ka badan hal milyan oo qof islamarkaana ku dhacay dad gaadhaya lix iyo soddon milyan waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uun helaana daawo xanuunkaasi lagula tacaalo dadaaladaasi oo ilaa iyo haatan aan mina dhalin hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortegi karaa ee haatan la raaca ay tahay habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku waxaanay tan iyo xilligaasi saynis yahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku howlanaayeen inay mar uu daawo helaan xanuunkan inkastoo dadaaladaasi aanay ilaa iyo hadda midha dhalin hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortago ayaa ah habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la kala durko oo afkala iyo sanka la daboosho islamarkaana gacmaha la maydho amaba la dhaqdo waxaana saamaynta culayskeeda leh ee bulshada uu ku yeesha ka mid ah in albaabada loo laabo ganacsiyo badan walow qaarkooda si tartiiba markii dambe dib loo furay iyadoo la raacayo habraacyo macaamiisha laga rabo inay la yimaadaan si loogu adeego kuwaasoo ay ka mid tahay in qofku afka iyo sanka uu soo daboosho amaba uu xidho waxa loo yaqaano maas waxaana ka mid a meelaha aana dadka loo ogolaan inayna adeeg ka helaan diyaaradaha oo maadaama ay dadku saarnaanayaan saacado dowra ay qasab tahay in shuruuddaasi la fuliyo haddaba aan ku soo dhowaada mid ka mid a diyaaradaha ka dhex shaqeeya gudaha dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan dagaal gacanka hadale uu ka dhex dhacay kadib markii mid ka mid a dadkii rakaabka ee saarnaa diyaaraddaasi uu diiday inuu xidho maask taas oo keentay inuu gacan u qaado qof kale oo ka mid a dadkii diyaaradda la saarnaa bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya sidaan la soconno hadda adduunyada xaaladeeda ay ku jirto waa dareemi kartaayo coronavirus ayaa jira marka dadkana waa loo digaa shuruuc iyo bartokoollo safar ayaa lasoo rogay marka ninkan diyaarad ayuu kasoo raacay yuta diyaaradii dhexdeeda ayaana buuq ka dhacay waaya markaa buuqu soo u bilaabmay cabdiqaadir maxaa keenay buuqa buuqa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah horta ninkan markii uu diyaaradda soo raacayay wejixirkii iyo waxyaabaha lagu xakameeyo tallaabooyinkii ama nidaamkii uu u hoggaansamay oo isagoo maas xiran ayuu diyaaradii soo raacay laakiin markii ay diyaaradii kacday oo ay hawoodii gashay ayuu maaskii ama wejixirkii ayuu iska furay marka waxaad dareemi kartaa haddii maaska laiska furana dabcan hadduu qofka xanuunka qabay dadka ayuu qaadsiin karaa marka diyuuradda maamulkeedii ama gabdhaha ka shaqeeya gabar ka mida ayaa u timid waxaa lagu wargeliyey inuu maaskiisa xirto inkastoo uu xirnaa face shield bahalka yidhaahdo ama muraayadda sida koofiyadda oo kale u samaysan oo wejiga qarisa soomaaliya haddii aan dadka xusuusiyo nimanka alxanlayaasha oo kale ayaa isticmaala bahasha isaga qariyaan wejiga saartaan oo kale muraayadaas oo kale ayaa u xirnayd laakiin taas waxba maaragtay kama tarto oo haddii qofka fayruska uu qabo dadka kale wuu qaadsiin karaa marka taa lama ogola miyaa in qofku keligeed u xidho taa keligeed macnaha difaac ma aha qofka kama xakameynayso wixii aad ku daaran lahayd ama neeftaadii ma celinayso marka maaska waxaa loogu talagala afka iyo sanka ayuu daboolayaa laakiin taa wax ma daboolayso waa sida daaha oo kale marka waad dareemi kartaa daahana waxba ma celiyo waan gartay marka ninkii waa kanuu face jiilkii buu la soo baxay kaasun buu xidhay maaskii ma xidhna uu iska saaray maxaa dagaalka keenay marka dagaalka waxa keenay markii gabadhii ku tiri u hogaansan ama ugu baaqday in uu u hogaansamo tallaabooyinka xakamaynta isna inuu isdifaaco maaska waxa waaye adigana waxaad iska difaacaysaa qofka kale neeftiisa taadana dadkaad ka ilaalinaysaa si uusan fayruska u faafin marka intii gabadha ayuu ka diiday markuu diiday nin ka mida dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay marka buuqi ayaa dhacay marka kala qabashadii dadkiibaa kusoo xoomay diyuuraddiibaa marka dadki hal meela isugu tegeen sidaan la soconnana miisaanka ama baalansiga diyuuradda ama ayaa dhumaya isku dheelitirnaanta culeyskeeda marka taas ayaa waxay keentay marka in diyuuraddii deg deg loo dejiyo marka diyuuraddii yuta ka soo kacday waxay marka si lama filaan ah oo loogu dejiyey gobolka arizona shilkaas dartiis ama halista ka dhexdhacday gacanka hadalkaas iyo buuqaas dartiis waan gartay diyaaraddii waa la kaxeeyey arizona laga dejiyey dee meesha u socotay way ka leexatay dagaalkaasaa ka dhacay xiisadaasaa dhalatay maxaa laga yeelay markaa markii meeshii la tegey diyaaradii ma halkii bay fadhiday may ka soo noqotay ninkii dagaalamay iyo ninkii kale la dagaalamay maxaa laga yeelay
diyuuradda intaysan degin ka hor ayaa ay sii wargeliyeen oo way ribood gareeyeen booliska ayaa lagu sii wargeliyey marka markay soo degaysaba booliska ayaa sugayey markay saa u degtana ninkii dagaalka kiciyey ama aan maaska xirnayn diiday inuu u hogaansamo nidaamka ama loogu talagalay xaaladan lagu jiro ayaa diyuuraddii laga reebay waa tahay cabdiqaadir markaa ninka odaygaa sidaasu diyaaraddii kaga degay oo lagaga dejiyey dee waynu ognahay xaaladda jirta iyo nolosha jirta iyo weliba dee waayuhu wuxuu ku sugan yahay odhan mayna de ninkaas uu kama warqabin dee noloshani maan ahay nolol caadiya inta badan meelaha marka la tegayo xaalad taagan xaaladan maraykanka sanadka laba kun iyo labaatanka waaba xaaladda ugu hadalhaynta badan runtii cabsi xoogan ayay dhalisay covid sagaal iyo toban ninkana uu ka warhaya xataa kuma dacwoon karo sababtoo ah markaad tikitka goosanaysid waxyaabaha ay tahay inaad samaysid ayay ka mid tahay dalabaadka ama waxyaabaha shuruudaha safarka ay yihiin marka uu ka warhayay marka dhibaatadan unbaa keentay qof aan maas xirnayn markii la arko waa waa laga kala cararaa haddii meel uu kugula jirana dabcan de dadkiiaba hadda waxay noqdeenba inay qasab kugu xiraan maaskaagii sidii dagaalka aad ka garanayso kale marka dadkii way shoogeen noloshii dadka ayuu wax ka bedelay cabsidii ayaa badatay dad baa dibression qaaday marka xaaladda covid sagaal iyo toban saaxiibadii ayuu xataa ayaa kala cararay marka liskuma soo ordo lisma aamino marka waxay aaminsan yihiinba dadka haddii aadan maas xirnayn inaadba tahayba qof dilaa ah sababtoo ah waxaa lagu leeyahay si aad naf u badbaadiso maaska xero waaba halkudhigyada marka haddii aadan maas soo xirnin aadan is ogeyn inaad cudurka qabto waxaad dhici karta inaad dad gaarsiiso marka sidaas daraaddeed qofkii kaa soo horbaxo ayaa qasabka ugu xirayaba maaska haddii aadan adiga xiranin meel haddii aad kula jirtaan dadka marka intaanay dowlad iyo boolis iyo meelo kale iyo waxaba kusoo gaadheenba dadkiibaa ku qabanaya dadkiibaaba ku qabanaya oo qasabka ugu xiraya waxaan arki jiray qof lagu soo yaaco oo markii tuugada oo kale hadda qofka aan maaska xirnayn ee meel public ah dadweynaha buuxaan ku jiro waa nin tilmaaman oo farta lagu soo wada fiiqayo lana qabanayo intaan booliska la gaarinba dadkii ayaaba u taaganba aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala socodsiinayay mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacaano wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigii barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan iyadoo qaybtanna kaga hadli doonto qaar ka mid a heesihii ugu dambeeyey ay soo saarto waxaan idii kala bixi doonaa nimco degan iyo weliba waryahayaga sagal mustafa xasan nuur oo magaalada hargeysa waraysigan kaga qaaday waa hagaag xisbiga jacaylkaaynu ka nimaadno nimca barnaamijku gabagaba kusii dhow yahay maxaad jeceshay mar kale inaad inoo soo qabato hees iyada lafteeda cusub tahay anugu xagga cusaybkuun baan u cararayaa heestaas aan inoo soo duuri laha
Taxaniya maalmaha, maxaan kugu taamaa?
ugu dambeyntii nimco maxay tahay fariinta halkani aada bulshada u marnayso soomaaliyeed ee fankaaga taageerta ee meel kasta oo een, dunida dacaladeeda ay ka joogaan een, aada u marnayso taageerayaashaydu meel kastoo ay joogaan sagale waan salaamaya marka koowaad gobanimo ku noolaadaan leeyahay Een, inaad i taageerteenna waad ku mahadsantiin baan leeyahay Een, fariin kaloo aan u hayaa ma jirta waxaan leeyahay waan idi jeclahay rabbina raalli aan idinka noqdo maxaynu ugu soo gabagabeynaa
waxaynu ku soo gabagabeynaynaa hees adnaa jeceshay sagale oo walqashii arooska la yidhaahdo maandeeq oo ka mid a safka hore fanaaniintan jecelahay oon salaamayana faadima cabdilaahi kaahin ayaa heesta hore lahayd heestaas aan kusoo gabagabeynaya waa hagaag tan iyo kulanti dambe aada iyo aad baad umahadsantihiin waxaa halkani marti inoogu ahayd fanaanada nimco maxamed cabdi nimco degan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyadoo weliba aada u xabeebsan inay naga aqbasho codsigayagii nimco aada iyo aad baad umahadsan tahay Een, bahda v o na waanu ku salaameynaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulante
wadkaya jacaylkuna way weerarayaan way iyo naftayduna way ii wax sheegaan wadka iyo jacaylkuna way ii weerarayaan way iyo naftayduna way ii wax sheegaan waqti yarood maqnaydban waa haysabahan gumahoode waqti yarood maqnaydban waa haysabahan gumahoode waqti yarood maqnaydban waa haysabahan gumahoode waqti yarood maqnaydban waa haysabahan gumahoode warqadaankii sida sida weli xushmeeya ruuxaa ka warkeenaan waji furan salaama warqadaankii sida sida weli xushmeeya ruuxaa ka warkeenaan waji furan salaama wadaadada qur-aanka wardiikan kaga rogada wankaan qali lahaabaan wadaadkanka oo ka tiraya wadaadada qur-aanka wardiikan kaga rogada wankaan qali lahaabaan wadaadkanka oo ka tiraya
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadankiyo jacaylkana isla dooni maayo wayhiyo dhibkiisana walaa wayraxaya wadankiyo jacaylkana isla dooni maayo wayhiyo dhibkiisana walaa wayraxaya taariikha wareegan wad la kulan ku noole taariikha wareegan wad la kulan ku noole taariikha wareegan wad la kulan star wajahde kugu qalaya nabadada quraankan wardigaaga rogaya walqaashi aroos star wajahde kugu qalaya
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala soo codsiinayay barnaamijka caweyska washington haatana dhegaystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha idaacaddeennii caawa oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegaystayaal waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo
Ooba boobe, eh, ila boobe.